fiidoocan oo wanaagsan dhammaantiinba dhegeystayaal meel kastoo aad joogtaanba kuna soo dhawaada idaacadda caawiya dunida ee laanta af soomaaliga ee v o a oo idinka soo gaadhaysa washington waa fiidnimo salaasaa taariikhduna ay tahay lixiyo tobanka bisha abriil ee sanadka waxaad naga dhegaysanaysaan mawjada gaagaaban lixiyo tobanka iyo sagaaliyo tobanka mitirban iyo weliba guud ahaanba dunidoo nagala socotaan boggayaga v o e somaali com haatan dhegeystayaal saacadda afrikada bari waxay tilmaamaysaa toddobadii fiidnimo idaacadda caawiya dunidana waxaa halkan idinkala socodsiin doona aniga oo ah cabdixakiin maxamuud shibo qodobada dhegeystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda caawiya dunidana waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan xaaladda dhaqaalaha soomaaliya
shan boqol iyo toddobaatan ka mida milyan oo ka mida waxaa loogu talagalay kharashka gudaha oo mishaarooyinka ku jiraan oo iyaguna saddex boqol iyo konton milyana iyo inta kale oo adeegyada kale ah shan boqol iyo tobanka milyanee kale waa mashaariic weeyi
waxaa kaloo ada dhegaysan doontaan warbixin ku saabsan walaaca laga qabo soo noqoshada burcadbadeeda runtii awood buuxda ayaan u leenahay kooxdan burcadbadeedka ah haddii xaggeenna ay soo baxsadaan ama ay xaggeenna soo galaan intaba waa u diyaarsannahay inaan gacanta kusoo dhibno mana soo geli karaan runtii ka amni ahaana amnigeennu iyo xogaheennuba aad ayay u sarreeyaan
waxaa kalooad maqli doontaan madaxweynaha soomaaliya oo la kulmay qaar ka mid a ciidamadii u dambeeyey ee tobabarka soo qaata geesiyaal hore walaalihiin ah oo jooga iyo kuwa shahiiday oo shuhada ah ayaa sababay in shabaab laga eriyo billa soomaaliya agteeda sannada ka hor ee la gaarsiiye meeshaas intaasnu u taagnaa dagaalkooda oo sii daba socday kuwii dhintanna jannadii firdowsa allah ka waraabiyo kuwa dhaawacaana muxuu allah bogsiyaan leennahay
qodobadaas iyo weliba kuwo kale oo soomaalida ayaa caalamkaba ku saabsan ayaad dhegaystayaal ku dhegaysan ku maqli doontaan idaacadda intaan ku guda jirno hase yeeshee marka hore kusoo dhowaado qaar ka mid a qodobadii wararka adduunka ugu horreeya xogayaha gaashaandhigga maraykanka leon austin ayaa maanta la hadlay ee dhiiggiisa shiinaha wadahadalkaasi oo noqonaya kii ugu horreeya dhex mara wasiiradana difaaca ee labada wadan muddo ku dhowaad ah toddobiyo toban bilood wasaaradda gaashaandhigga ayaa sheegtay in austin iyo weliba admiraal dong jong oo ah wasiirka gaashaandhigga shiinuhu ay ka wada hadleen xidhiidhka difaaca iyo weliba arrimaha ammaanka dunida la xidhiidha oo ay ka mid tahay dagaalka ruushka uu ku qaaday ukrain iyo weliba buunbuuninta dhowaan ka soo baxaysay kuuriyada waqooyi war-saxaafadeeda la soo saaray ayaa lagu sheegay in austin waxogayaha gaashaandhigga maraykanka ee uu xoojiyey muhiimadda ay leedahay ixtiraamka aagga sare ee badda ee xorriyadda dhaqdhaqaaqa sida uu damaanad qaaday sharciga caalamiga ahi shiinaha ayaa caddeeyay rabitaankooga ah inay maamulaan marinka badda ee koonfurta shiinaha iyo weliba inay taiwan xukunkooda ay dib u hoos keenaan haddii loo baahdan ay xoog ku hoos keenaan madaxweyne joe biden ayaa sheegay in ciidamada maraykanku ay weerarka ka difaaci doonaan jasiiradan taiwan ee sida dimuqraadiga isku maamusha israel ayaa maanta ku dhawaaqday dhowr cunaqabateynood oo ka dhanay iiraan kuwaas oo qayba ka ah jawaab ay milatariga iiraan ay siinayaan israa'iil iyo weliba xulafadeedu iyo weliba xulafadoodu kadib markii ay gantaale aan hore loo arag ay ku soo weerareen israa'iil wasiirka arrimaha dibadda israa'iil israa'iil kats ayaa warbaahinta bulshada ay ku wada xidhiidha ku sheegay inuu la xidhiidhay in ka badan soddon wadan si uu ugu qanciyo ama islama ugu cadaadiyo cunaqabatayna ka dhana barnaamijka gantaalaha iiraan islamarkaana ay ku dhawaaqaan in ciidamada ilaalada kacaanka iiraan ay yihiin urur argagixiso maraykanka ayaa ka mid ah dhowr wadan oo hore ciidamada ilaalada kacaanka ugu calaamadiyey inay yihiin urur argagixiso tan iyo bishii oktoobarna maraykanku waxa uu ku soo rogeeyey dhowr wareeg oo cunaqabatayna ah oo ay ku beegsanayaan barnaamijka gantaalaha baalistiga ee iiraan inkastoo cunaqabataynihii qaramada midoobay wakhtigooda u dhacay israa'iil ayaa sida oo kale u muuqata inay ka go-an tahay inay sameeyaan argoosi military inkastooo ay ku baaqayaan hogaamiyaasha dunidu in xiisadaasi la dejiyo ugu dambeyntiina roob xoogan ayaa maanta ka da-ay dalka sutaga imaaraadka carabta daad xoogan ayaana kusoo rogmaday jidadka waaweyn kuwaas oo keenay in ay gaadiidku ay isxakamayn kari waayaan wadooyinka guud ahaanba dubaay dalkan ayaa dariska sidoo kale wadanka ay dariska yihiin cumaan ayaa isagana tirada dhimashadu ay kordhaysaa islamarkaana ay haatan gaadhay siddeed iyo toban qof kadib fatahaada halkaasi ka dhacay iyadoo dadka kalena dad kalena la la-yahay xilli dalkani uu isu diyaarinayo duufaano kaloo halkaasi kusoo foolle roobka ayaa bilaabmay habeen barhkii kadibna waxa uu keenay biyo badan in ay kusoo rogmadaan jidadka iyadoo sidoo kalena uu watay dabaylo xoogan oo iyaguna caqabada ku noqday duulimaadyadii garoonka caalamiga ah ee dubai international airport oo ah kan dunida ugu mashquulka badan dhinaca duulimaadyada caalamiga sidoo kalena hooy u ah diyaaradda imaaraatis ee xamuulka qaada dugsiyada guud ee guud ahaanba imaaraadka ayaa oo ah waddan ka kooban toddoba jasiiradood oo isku yimi ayaa la xidhay ka hore duufaanadan oo sidoo kalena dhaqaalaha dowladda iyo weliba howlwadeenadii u shaqaynayay dowladda ayaa gebi ahaanba iyagana guryaha ka soo shaqaynaya intii karaankooda halkaas shaqaalo badan oo guryaha ay joogeen walow ay jiraan qaar roobka soo dhex qaaday balse nasiib darro gaadiidkoodii ay dhex galeen biyahaasi kadibna halkaasi fatahaadaasi ka dhacday dhegeystayaal qodobadii wararka adduunka ugu waaweynaa waa naga intaasi haatanna u diyaargarooba qaybaha dambe idaacadda caawa iyo dunida fiducana wanaagsan ayaan dhammaantiin ba idin leeyahay meel kastoo aad joogtaanba madaxa hay-adda quwadda atomikada caalamka ee magaceeda loo soo gaabiya i a e a ayaa sheegay in kooxdiisa muddo kooban laga hor istaagay baaritaan ay ku sameeyaan ama ay ku hayaanidhahda baaritaanka ay ku hayaan xarumaha nukliyeerka ee iiraan waqti ay xiisad colaadeed u dhexaysa iiraan iyo israa'iil warbixin ay qortay margaret bashiir oo ka tirsan v o a waxay noo soo jeedinaysaa sahre ciidla nuur madaxa hay-adda caalamiga ah ee quwadda nukliyerka caalamiga ah rafiil moreno grasi ayaa isniintii shalayto sheegay in kooxdiisu ay si kooban u hakiyeen kormeerka xarumaha nukliyerka ee iiraan toddobaadkan iyadoo ay jirto xiisad gobolkaasi oo u dhexaysa israa'iil iyo iiraan master grossi oo saxaafadda kula hadlayay xarunta qaramada midoobay ee new york ayaa yidhi waxaanu idiin sheegi karaa waa in kormeerayaashayadii ay ku wargeliyeen dowladda iiraan shalay in dhammaan xarumaha nukliyerka ee la kormeerayo maalin kasta ay xidhnaan doonaan arrimo ammaan darteed waxaa kaloo uu sheegay in xarumahaasi ay dib u furmi doonaan si loo sii baadho iiraan ayaa axaddii weeraro gantaalaa ku qaaday israa'el iyada oo in ka badan saddex boqol oo iskugu jira diyaaradaha aan duuliyaha lahayn iyo gantaalaha balistigada iyo kuwa kruiska u dirtay dhinaca israel inkastoo khasaare aad u yar ay ka geysteen gudaha israa'el oo aan wax dhimasho ah la sheegin haddana waxay weeraradaasi kiciyeen xiisad aada u xoogan xukuumadda tehraan ayaa sheegtay inay iiraan kaga aargoosanayso weeraradii looga shakisanaa inay israa'iil ku qaaday safaaradda iiraan ee syriya horaantii bishan halkaasi oo ay ku dileen toddoba sarkaal oo ka tirsanaa ilaalada kacaanka iiraan oo ay ku jiraan laba taliyo oo sare dowladda israa'iil ayaa weli ka fiirsanaysa inay qaado weerar rogaal celis ah iyo in kale walaaca ay ka qabto haysashada nukliyerka ee iiraan ayaa isaguna sii kordhaya dadka arrimahan falanqeynaya ayaa qaarkood su-aal ka keeneen in ra-iisul wasaaraha israa'iil benyamin netanyahu laga yaabo in uu bartilmaameedsado goobaha kaydka nukliyerka ee iiraan ergeyga israa'el u jooga qaramada midoobay gilad eden ayaa u sheegay shir deg deg ah oo ay iskugu yimaadeen golaha ammaanka ee qaramada midoobay in xukuumadda tehraan ay dhowaan yeelan doonto awoodda hubka nukliyerka isagoo arrintaasi ka hadlayana wuxuu yidhi wakhtigii iiraan ee soo saaridda hubka nukliyerku hadda waa toddobaadyo waa toddobaadyo keliya grossi ayaa u sheegay warfidiyeenka in dowladda iiraan ay haysato kaydka macdanta yuraniyamka ee la tayeeyey oo xaddigeedu aada u sarreeyo balse wuxuu intaasi raaciyey intaasi macnaheedu aanu ahayn inay haystaan hubka nukliyerka waxaanu intaasi raaciyey in hay-adda uu hogaamiyaa aanay haynin wax macluumaad ah oo caddaynaya calaamado ah in iiraan ay haysato hub nukliyera iiraan waxa ay ku adkaysanaysaa in barnaamijkeeda nukliyerka uu yahay mid loogu talagalay ujeedooyin ay si salmiya ama nabadgelya uga faa'iidaysanayso oo aanay hub ka dhigaynin iiraan ayaa dhowr kormeerayaal oo khibrad la u diiday inay la socdaan barnaamijkeeda nukliyerka waxaa kale oo si keli keliya ay u joojisay dhaqangelinta bayaankii wadajirka ahaa ee lagu heshiiyey bishii march ee sanadkii hore labadii kun iyo saddex iyo labaatankii grossi waxa uu sheegay in uu rajaynayo in uu dhowaan booqdo tehraan si xaaladda sidii hore loogu soo celiyo
aad iyo aad ayay dhegeystayaal u mahadsantahay sahre ciidla nuur oo inoo soo jeedinaysay warbixintaasoo diyaarisay margaret bashiir oo ka tirsan v o a dhinaca kalena israa'iil ayaa u muuqatay inay go-aansatay inay qaado tallaabo ay kaga aargudanayso ciidamada militariga ah ee iiraan iyo weliba qaar ka mid ah taageerayaasheeda gobolka bariga dhexe ku sugan kadib weerarkii ay iiraan ku qaaday israa'iil waxaana sidoo kale israa'iil ay ugu baaqday qaramada midoobay inay cunaqabatay in lagu soo rogo barnaamijka gantaalaha iiraan haddaba warbixin ay arrintan v o a ka qortay waxaa inoo hayaa ismaaciil xuseen farjar milatariga israa'iil oo u muuqda inay iska indhatirayaan baaqyada uga imanaya hogaamiyaasha caalamka ayaa sheegay isniintii in tehraan ay la kulmi doonto jawaab la xidhiidha weerarkii ay ku qaadeen israa'iil ee ay ku rideen saddex boqol iyo kontonka gantaal iyo diyaaradaha aan duuliyaha lahayn kuwaas oo ay ka soo rideen gudaha dalkooda iiraan taliyaha ciidamada israa'iil ayaa sheegay in israa'iil ay weerarkaasi jawaab ka bixin doonaan wuxuu sheegay in iiraan ay la kulmi doonto cawaaqib ka dhashay tallaabooyinkii ay qaaday wuxuuna sidaas sheegay xilli uu ku sugnaa koonfurta israa'iil milatariga israa'iil ayaa faahfaahin badan aan ka bixinin nooca jawaabta ah ee ay bixinayaan inkastoo uu afhayeen u hadlay ciidamadaasi uu sheegay in tallaabadaas ay qaadi doonaan marka ay go'aamiyaan wakhtiga maraykanka oo saaxiib dhowla ah israa'iil ayaa ku booriyey in ay isxakameeyaan isaga oo sheegay in guuldarrada ku timi weerarka iiraan in taas lafteedu ay tahay guul ballaadhan afhayeen u hadlay wasaaradda difaaca ee maraykanka ayaa sheegay in gantaaladii iyo diyaaradihii ka badnaa saddexda boqol ee ay riday iiraan in sagaashan iyo sagaal boqolkiiba lasoo riday waa sida uu sheegay aqalka cad ee maraykanka ayaa isna isniintii sheegay in israa'iil ay haatan joogaan boos ka xoog badan kii ay maalmo ka hor joogeen
wagaag aad iyo aad ayuu mahadsan yahay ismaaciil xuseen farjar oo inala socodsiinaya warbixin ay arrintaasi ka qortay v o a dagaalka sokeya ee ka socda dalka suudaan oo sanad jirsaday ayaa sababay xaalad bini aadamnimo adag oo ay ka mid tahay gaajo baahsan iyadoo colaaduna ay hor istaagtay dhulbeereedkii inay cunto ka soo go'do warbixin uu inoo diyaariyey maxamed yuusuf waxay noo soo koobaysaa sahre cabdi axmed shan iyo tobankii abriil sannadkii labadii kun iyo saddex iyo labaatankii suudaaniyiintu waxa ay ku baraarugeen dhawaaqa rasaas duqaymo iyo guuxa diyaaradaha milatariga iyadoo ciidamada suudaan iyo kuwa r s f taba ay bilaabeen dagaal ay ku doonayaan inay ku qabsadaan caasimadda magaalada ah ee khartuum dagaaladu waxay adkeeyeen hay-adaha samafalka inay ka qaybiyaan halkaasi raashin iyadoo beeralayda goobuhu colaaduhu ay ka dhaceenna ay ku adkaatay inay dalagga beertaan isku hor imaadyada sii faafay ayaa waxaa ku dhintay kumanaan kun oo qof iyadoo sidoo kaleetana malaayiin kale ay ku barakaceen oo ay ka hayaameen guryahooda practical action oo ah koox gargaar oo fadhigeedu uu yahay u k ayaa kala shaqaynaysa beeraleyda gobolka se dagaaladu saameyneen si ay cunto u soo saaraan ulana dagaalamaan gaajada una wanaajiyaan xaaladahooda dhaqaale ururkaasi waxa uu taageerayaa ugu yaraan laba boqoloo kun oo beeraley ah oo qoysas u badan tani waa mashruuc aan ku leenahay algadaraf iyo sidoo kaleto kasaala ayay tiri waxaanu wadnaa mashruuc kale oo ku saabsan webiga blue niilka kaasi oo lagu taageerayo beeraleyda yaryar si ay u kordhiyaan waxsoo saarkooda beeraha iyo sidoo kaleeto wax soo saarada kaleeto waxaan kaloo bixinaynaa bixinta geeda miroodyada iyo aqoonta beeraha tanina waxaa sidoo kaleeto ay muhiim u tahay in lagu guulaysto soo afjarista nusqaan ku yimaada wax soo saarka laakiinse marka la eego miisaan aad u xadidan sababtoo ah waxaan ka mid nahay ururada aadka iyo aadka u yar ee ka shaqeeya joogtaynta beeraha iyo beeraleyda halkii ay ka qaybin lahaayeen gargaarada sida laga soo xigta haddaba qaramada midoobay in ka badan siddeed iyo toban milyan oo dadka reer suudaan ah ayaa cuntayari ee haysataa iyadoo intooda badanna dadku ay ku go'doonsan yihiin aagaga dagaaladu ay ka jiraan colaadahaasi ayaa hakiyey waxsoo saarkii beeraha iyadoo ay burburiyeen kaabayaashii dhaqaalaha iyo nolosha beeraleyda halkaasi jalaal babikar oo ah hogaamiyaha ururka beeraleyda ah ee elekiya ayaa v o eda u sheegay in beeraleyda deegaankooda ay kordhiyeen waxsoo saarka islamarkaasina ay tabcaan dhul aad u ballaaran baaqyada ka soo baxaya qaramada midoobay iyo kuwa hay-adaha caalamiga ah ee ku boorinaya dhinacyada dagaalka inay joojiyaan colaadda ayaa ilaa iyo haatan ay dhinacyadu iska dhagatirayaan oo colaaddii ay weli ku guda jiraan waagaydhegeystayaal aad iyo aad ay u mahadsan tahay saare cabdi axmed oo inala socotiinaysay warbixintaas oo diyaariyey maxamed yuusuf bangiga adduunka ayaa warbixinuu soo saaray isniintii kaga deeriyay xaaladda dhaqaale ee dalalka dunida ugu saboolsan oo uu sheegay in farqiga dakhliga dalalka saboolka iyo weliba kuwa qaniga uu si aadaa u kordhay shantii sannadoode lasoo dhaafay soomaaliya oo ka mid a dalalka dhaqaaluhu ugu liito ayaa xaaladaasoo kabashaha ku jirtay sannadihii u dambeeyey iyadoo horumarka ay ka samaysay aan idhahda horumar ka samaysay deymihii lagu lahaa oo intooda badan laga cafiyey hase yeeshee soomaaliya ayaa waxaa ka jirtay xaalada sicir barara oo dadka dhaqaalaha falanqeeya ay sheegeen in bilihii u dambeeyey ay hoos u dhacday maxamed bashiir cabdiraxmaan ayaa warbixintan inoo haya si lamida dunida inteeda kale soomaaliya ayaa la daallaadhacaysa sicir barar xooggan oo ka dhashay waxyaabo isbiirsaday oo saameyn ku yeeshay dhaqaalaha caalamka sida cudurka koronavirus iyo dagaallo ka dhacay meelo ka mida dunida oo saameeyey isku socodka badeecadaha xuseen cabdulaahi yuusuf oo ah dhaqaalayahan ka faallooda dhaqaalaha soomaaliya ayaa sharxaya xaaladda sicir bararka soomaaliya iyo waxoogaha hoosu dhaca oo sicir bararku uu bilihii u dambeeyey samaynayay soomaaliya sicirbararka soomaaliya markii loo eego wadamada wadamada kale ee bariga africa wuxuu maraya heer iska dhexdhexaada soomaaliya waxaa jirta warbixin oo bilo ah oo ay soo saartay hadda statisticada qaranka oo soo deyso sicir bararka bil walba mar bishii ugu dambeysay oo oo ahayd bishii february sicir bararka soomaaliya wuxuu marayay shan dhibic lixdan iyo shan taasoo hoos u dhac aada u yar ka sameeyey markii loo barbar dhigo tii january oo ahayd lix dhibic toban sagaal boqolkiiba waxyaabaha sicir bararka soomaaliya ka qayb qaata waxaa kamid ah isgaarsiinta oo oo korortay sanad markii loo eego lixdan kow dhibic sideetan iyo todoba boqolkiiba taasoo u wacan tahay qalabka isgaarsiinta oo badanaa lasoo dhoofiyo sida iphonada teleefonada iyo iyo qalabaadka kale oo kombyuutarada iyo kamid yihiin waxyaabaha kale ka qayb qaatay waxaa kamid ahay kirada kirada guryaha ayadana waxay korortay toban iyo labo dhibic konton iyo kow boqolkiiba markii loo eego labayo toban bilood february labada kun labaatan iyo afarta markii loo barbardhigo february toban twenty four kiradaas kordhay kirada waxa u sabab ah inay badanaa kororto wadanka oo ay ku yar tahay waxaa loo yaqaano housinka afardhiba housinka ribood ee qortay hay-adda la dhaho u n f b a toban sixteenka waxay ku sheegtay soomaalida in aanan badanaa lahayn dhul iska dhaafay guryo ay kiristaan marka taasaa qasabtay in guryihiiba yar dadkiiba badan oo lagu tartamo guryaha kiradooda oo sida awgeedna kirada ay sare u kacdo waxyaabaha kale keenay waxaa kamid ah dharka iyo kabaha oo ayagana qiimahooda kordhay gadiidka ayadana kamid ah oo sagaal dhibic lix mideed boqolkiiba ee korortay sanadla ah marka laga yimaado sicir bararka soomaaliya oo weli ka mid ah dalalka ugu saboolsan caalamka oo ay haystaan caqabado amni ayaa sanadkii hore horumar ka samaysay dadaalkeeda deen cafinta taasi oo balaayiin deymo ah oo lagu lahaa looga cafiyey waxaana ay khubaradu sheegayaan in tallaabooyinkaasi ay ahaayeen kuwo aad u wanaagsan maadaama aysan dowladdu lahayn awood ay dadka dalkeeda oo dhan canshuur kaga qaado oo ay dakhligeeda gudaha ku kordhiso ayna deymahaasi lagu lahaa ka hortaagnaayeen inay caalamka amaah cusub ka qaadato miisaaniyadda soomaaliya ayaa sannadihii lasoo dhaafay waxay ahayd mid kor u sii kacaysay iyadoo miisaaniyadda sannadkan ay soo gudbisay wasaaradda maaliyadda ee soomaaliya ay markii ugu horraysay kor u dhaaftay hal bilyan oo dollar miisaaniyadda ayaa inteeda badan ah dhaqaale laga filayo caalamka sida uu sharxayo brofesor xuseen warsame oo ah dhaqaalayahan soomaaliyeed barana ka ah jaamacadda calgary ee dalka kanada in hal bilyan iyo siddeetan milyan ayay miisaaniyadda sanadkan soo socda sanadkan lagu jira ay tahay shan boqol iyo toddobaatan ka mida milyan oo ka mida waxaa loogu talagalay kharashka gudaha oo mishaarooyinka ku jiraan oo iyaguna saddex boqol iyo konton milyana iyo inta kale oo adeegyada kale ah shan boqol iyo tobanka milyanee kale waa mashaariic weeyi dowladdu inta ay ka soo gasho ma garanaysaa waddanka oo iyada soo saarta dakhliga guduhu waxa weeyaan keliya saddex boqol iyo konton milyan wax ka yar weeye saddex boqol afartan iyo lixdan milyan wey runtii wax ka yar weeye inta kale oo toddoba boqol oo milyana waxay ka filaysaa inuu ka yimaado banaanka marka cashuur haddii la yidhaahdana cashuurtu keliya cashuurtu waxay laba boqol iyo afartan milyan baa kasoo gasha cashuurta inta kale waa adeegyo yaryar oo kale oo karooyin iyo waxyaryar oo kale oo meelaha kasoo gala iyo custamiska iyo baa marka laisku dardaro saddex boqol iyo afartan iyo lix milyan ayay wadanka ka soo saartaa dowladda dhexe taasina uma dhowaa intii xataa ay ugu baahnayd dakhliga joogtada ah ee mishaarooyinka iyo adeegyada kale ah oo shan boqol iyo toddobaatan isaan sheegnay uma dhowaa marka halkaa waxaa ka jira waxoogaa isdhaaf baa ka jira wasiirka maaliyadda ee soomaaliya biixi iimaan cige oo dhowaan la hadlay v o a ayaa sheegay in dowladdu ay kordhisay dakhliga gudaha siddeeddii bilood ee lasoo dhaafay waxaana uu yidhi dowladdu dakhli ahaan dakhligeedu aad buu u korayaa siddeeddii bilood ee u dambeeyey waxaan si joogto ah u joogtaynay in dakhligu uu u koro boqolkiiba shan iyo labaatan taasoo noo sahashay inaanu mushaharaadka ka bixin karno gudaha iyadoo weliba kharashka mushaharkuna uu kordhayey oo mar walba ciidamadii iyo maadaama dagaal lagu jiray dhanka security-ga kharashkeenu uu ka kordhayey haddana waxaan joogtaynay inaanu kharashka ka daboolo dakhliga gudaha korar fiican buu runtii dakhligeenu sameeyey sanadkii u dambeeyey haddana tallaabooyin waaweyn baa socda oo dib loogu habaynayo dakhliga siyaasado badan oo cusub aanu soo kordhinay sharciyo badan golaha la mariyey maxaan ku dhaha isbedel dhanka hay-adaha dowlada iyo maxaan ku dhahdaa xafiisyada dhanka la xidhiidha dakhliga iyo maamulka maaliyadda oo aanu wadno arrima arrimahan maxaa la yidhahdaa inaanu technologyga aada uga faa'iidaysano markay timaado dakhli ururinta oo runtii aad waxweyn ka tartay koruqaadidda hufnaanta iyo daahfurnaanta maaliyadda oo la ogaanayo la arkayo si cadoo daahfuran loo arkayo cidda wax bixisay xilliga ay bixisay halka ay lacagtaasi aaday waxyaalahaas oo isbiirbiirsadada waxay keeneen in dakhligeenu uu noqdo mid sare u socda halka marka annaga diiraddu noo saaran tahay halkaa weeye culays iyadu dabcan dee dowlad soo koraysaaynu nahay oo weliba dagaalo ku jirto howlo badani ku furan yihiin oo kharashkeedu fidayo oo maxaa la yidhaahdaa meelahaas deegaanada cusub ee la xoreynaya ay soo kordhinayaan howl cusub iyo dowladdu marka ay fido haddana ilaa hadda dowladdu waxay runtii si guul leh u maaraysay kharashaadkeeda wax hadda culays ahoo weyn oo deg deg ahoo dowladda soo waajahayna ma jiro si degan bay ayaan ayaan u maaraynaynaa arrimahaas inkastoo sicir bararka soomaaliya uu waxoogaa hoos u sii dhacayo haddana dadka dhaqaalaha ka faallooda ayaa sheegaya in hoos u dhacaasi uusan ahayn mid laysku hallayn karo
aad iyo aad ayuu dhegeystayaal mahadsiiyey maxamed maxamed bashiir cabdiraxmaan oo warbixintaasi inoo soo diyaariyay halka weli aad nagala socotaana waa idaacadda caawiya dunida madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa shalay khudbad u jeediyey ciidamo oo ka tirsan kamandoosta gorgor iyo danab kuwaasoo dhowaan dhammaystay tababarkoodii ciidamadan ayaa qaarkooda ay ku wajahan yihiin furimaha hore ee dagaalka ka dhanka al-shabaab halka qaar kalena ay tababar kooban ay u tegi doonaan dalka turkiga warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa muqdisho ka soo diray xasan kaafi qoyste madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa kormeeray xerye ay ku jiraan ciidamo isugu jira kumandoosta gorgor iyo danab oo dhowaan soo dhammaystay tababarkoodii ciidannimo islamarkaana u diyaarsan inay u ambabaxaan furimaha hore dagaalka looga soo horjeedo al-shabaab madaxweynaha oo khudbad u jeediyey ciidamadaasi ayaa sheegay in dowladdu ay dagaal kula jirto ururka al-shabaab kaasoo muddo dheer soo socday waxaana uu hoosta ka xariiqay in iyaga looga baahan yahay dhammaystirka howlgalka ka dhanka ah al-shabaab waxaan rabaa inaan idiin sheego ciidanka xooga dalka soomaali maanta dagaaluu ku jiraa wuxuu dagaal kula jiraa argagixisada shabaab khawaarijtuu dagaal kula jiraa waxaan rabaa inaan idiin sheego oo xaqiiqo ah oo wax la taabo kale ah khawaarijta waa ka adagnahay waa ka tiro badannahay waana ka taya badannahay sannado kooban ka hor khawaarijta waxay nugula dagaalamayeen bila soomaaliya madaxtooyada agteeday nugula dagaalamayeen waxay nugula dagaalamayeen isgoysyada magaalada muqdisho ku yaal dhexdooday nugula dagaalamayeen maantana meeshay nugula dagaalamayaan waad garanaysaan waxay nugula dagaalamayaan ceeldheer waxay nugula dagaalamayaan xaladheere dhul fog aad iyo aad magaalada muqdisho uga fog intaasi waa sii eriyeyna waa daba soconna ayagana way sii cararayeen hadday guulaysan karaan amay adagiin way joogi lahaayeen ma carareen inaan ka xoog badanay waxaa buruuf u ah boqolaalkaas kilomitir ee aan ka xagga marinay ayaa caddayn waxay u tahay shabaab inaan ka xoog badannahay ka tiro badannahay ka taya badannahay haddaan nahay ummadda soomaaliyeed iyo dowladdooda sidaas daraaddeed waxaan rabaa waxaa waajibkiinna uu yahay dhammaystir waay geesiyaal hore walaalihiin ah oo jooga iyo kuwa shahiiday oo shuhaddo ah ayaa sababay in shabaab laga eriyo bila soomaaliya agteeda sannada ka hor ee la gaarsiiye meeshaas intaasna u taagnaa dagaalkooda oo sii daba socday kuwii dhintana jannadii firdowsa allah ka waraabiyo kuwa dhaawacaana muxuu allah bogsiyaan leenahay kuwa noolna cimrigooda allah dheereeyo idinka maanta waajibka idin saaran waa dhammaystirka al-shabaab oo insha allahu muddo kooban ku soo dhammaan doona haddii alla yidhaah al-shabaab iyo khawaarij iyo iyo mabaadidooda qalloocan ee xun gabagabay joogtaa sharafay idin tahay inaad noqotaan kuwii gabagabadooda ka qayb qaatay madaxweynaha ayaa dhanka kale tilmaamay in ciidamadan cusub ee ka tirsan kumaandoosta danab iyo gorgor ay yihiin kuwo lagu soo xilay shuruudo gaar ah oo ay ka mid tahay inaanay balwad lahayn waxaana uu ku booriyey in la ilaaliyo kala dambaynta ciidanka shuruuddii lagugu soo xulay kow ka ahayd inaadan balwad lahayn waa rajaynaa raggiinna tababarka cusub u socdaahay nin balwada inaanu ku jirin ninkii lagu arkay inuu balwad leeyahna waa iska tegayaa nagama tirsana si khaladoo ku soo gala meeshaan balwaddu waa cudur adiga qof ahaan kuu daran oo qofnimadaada iyo dhaqaalahaaga iyo diintaada iyo karaamadaada iyo nadaafadaada u daran waaya balwada iyo qoyskaaga intaba ciidankana balwadda waxa jibiye ama dilo ayay ka mid yihiin nin balwad la wareegaya ciidanka dhexdiisa haddaad al-shabaab u adeego waa waa cadow qabo waa kii in lagu dilo ka shaqaynaay kii in lagu qarxiyo ka shaqaynaayo waay qodobka labaad ee iyadana si adag idinkagala dardaarmaya waxaa waaye arrinta disibliinka kala dambaynta ciidan waa disibliin waa kala dambayn ciidan aan kala dambayn lahayn ciidan ma ahan hub waaweyn iyo qoryo waaweyn iyo madaafiic waaweyn iyo taangiye waaweyn iyo wuxuu doona ha haysto haddii aanu lahayn kala dambayn iyo ismaqal iyo maxaankuda aanu lahayn ciidannima meeshaas kama jirto warax kalaa ka jiroon la garanay sidaas daraaddeed waxaan idin farayaa kula dardaarmaya mar walba kala dambaynta inaad inaad inaad ixtiraamtaan ood ka dambaysaan waa qaanuunka iyo nidaamka ciidanka qalabka sida guud ahaan gaar ahaan ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed ay ku dhisan yihiin madaxweynaha soomaaliya ayaa ugu dambayntii xeryaha uu kormeeray waxaa ka mid ah xerada jenaraal dhegabadan turkisom iyo jenaraal daa'uud halkaas oo ay ku jiraan ciidamo kumaandoosa oo isugu jira gorgor iyo danab kuwaasoo qaarkood ay ku wajahan yihiin furimaha hore dagaalka ka dhanka al-shabaab iyadoo kuwa kalena ay tababar saddex bilooda u aadi doonaan dalka turkiga xasan kaafi qoyste v o a muqdisho isla wararka soomaaliya ayaynu dhegeystayaal ku guda jirnaye burcad badeeda soomaaliya oo haysatay markabka enfi cabdullah ayaa dhowaana sii daaya kadib markii la siiyey lacag madax furasho ah oo aan cadadkeeda la xaqiijinin bixinta madax furashadaasi walow aanay v o a si madax bannaan u xaqiijin ayaa burcadana la sheegay in ay laba jiho kala aadeen kadib markii ay sii daayeen markabka qaar ka mid ah magaalooyinkii ay hore xarumaha ugu lahaayeen ayaa isku diyaarinaya inay iska diidaan burcadbadeedan inay magaalooyinkoogaasi soo degaan falastiin axmed iimaan ayaa warbixintan arrintaasi ku eegeysa burcadbadeedda iyo weerarada ay ka geysanayaan xeebaha soomaaliya iyo meelaha u dhow waxa uu ahaa mid si weyn caan uga noqday soomaaliya iyo caalamkaba shan iyo toban sano ka hor bishan oo kale abriil waxa ay afduubteen burcadbadeeda soomaalida markabkii mars alabama ee maraykanku lahaa kaasoo laga sameeyey filimkii caanka ahaa ee kabtain philips qaar ka mida burcadbadeedii markabkaasi afduubtay ayaa la keenay dalkan maraykanka oo lagu maxkamadeeyey wixii markaasi ka dambeeyey waa ay soo yaraadeen weeraradii burcadbadeeda kadib markii ciidamo caalamiya la dhigay biyaha ku dhow soomaaliya tan iyo markaasina si nabad ah ayay biyaha soomaaliya maraakiibta ku marayeen dhowrkii bilood ee ugu dambeeyey ayayse dib uga soo muuqdeen mar kale xeebaha soomaaliya iyo biyaha caalamiga ee ku dhow soomaaliya
dhegeystayaal kusoo dhowaada barnaamijka todobaadlaha ee caweyska dhadhaab kaas oo idinkaga imaanaya la-aanta afka soomaaliga ee v o a radioga xeryaha dhadhaab barnaamijka todobaad walba waxaad ku dhagaysataan labada mowduuc ay ugu hadalhee inta badan yihiin bulshooyinka ku nool xeryaha qaxootiga iyadoo dhegeystayaasheena dhadhaab iyo deegaanada ku xiran ay si toosan uga dhageysan karaan idaacadda fm-ka v o e da dhadhaab ee ka soo gasha mawjada fm-ka hal eber lix dhibic todoba megaartis barnaamijkeena caawa qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid noqon doonaa darawallada ka shaqeeya gudaha xeryaha dhadhaab ayaa walaaca ka muujinaya burburka wadooyinka iyadoo rababka ka dhacay gobolka ay saameyn ku yeelatay iska socodka bulshooyinka qaxootiga sidoo kale barnaamijka waxaa qeyb ka ah qaar ka mida bulshada qaxootiga ah oo ka cabanaya hoos u dhaca ku yimid sarifka lacagaha doolarka iyadoo qiimaha maciishada weli ay tahay mid aan waxba iska bedelin kamar xubintii shakhsiga oo toddobaadkan martina ugu tahay muumine bashiir aadan oo ka mida hoyooyinka qaxootiga ah oo ay saameeyeen falalka tahriibka ah oo ay ku dhaqaaqeen qaar ka mid ah dhalinyarada qaxootiga ah barnaamijka waxaa idinla socodsiinaya aniga wax cabdisalaan axmed robab xoogan oo ka dahay gobolka waqooyi bari ayaa sababay inay xirmaan wadooyin badan oo muhiim u ahaa isku socodka gobolka ganacsiga iyo dhaqdhaqaaqa guud ee bulshada taasoo si guud looga dareemayo xeryaha iyo deegaanada ku xeeran qaar ka mida gaadiidleyda ka shaqeeya gudaha xeryaha ayaa sheegaya in rababka ka da-ay iyo burburka wadooyinka ay sababtay in culays xoogan oo soo wajaho shaqooyinkii ay u hayeen bulshada qaxootiga ah iyadoo wax badan ay iska bedeleen lacagihii lagu raaci jiray gaadiidka dadweynaha ee ka shaqeeya gudaha xeryaha cabdirasaaq jaamac warsame oo ka mid ah darawalladaasi ayaa sharxaya culayska ka jira wadooyinka xeryaha iyo saameynta ka dhalatay roobka ka da-ay gobolka waqooyi bari waxaanahay darawallada tagsiyada ka shaqeeya dhadhaabi ee xagareeriya intuu dhexaysa dhagaxley waxaa waaye beryahan caqabad adag baana soo nala kulantay waxaa weye waddada xagardheer iyo dhagaxle waxay kugu qaadanaysaa meesha in kugu qaadan jirta afartan daqiiqa inay laba saaci bar ama kudhowaad sida gaarsi adoo u socod karo inagu qaadato taasoo yeelayso waddaxumada iyo god ka dhaca god ku sii baxsa oo dhan baa tegi ayadoo haddana ay taa ay waadato shidaalkaan isticmaali jirnay waagii aan roob aheen uu ka sii badayay meeshaan tobanle isticmaali jirnay labaatan la isticmaalaynaa taana ayada waxaa ka sii daran maalintii laba jeer inaan baxdheer dhici jirtay ama hadda labada jeer ma wey jirtaba hal mar baa la bixi karaa sababtoo ah dadkii dhaqaala daraa soo wajahday oo dhanka waxaa weeye dadku way soo soomeen qarashaad badan bay isticmaaleen way soo iideen oo wixii haysteen carruurtii bay dharka ugu gateen marka halkii marba haddana waxaa weye caqabadii godkii iyo shidaalkii marka waxaa weye hadda inta liilaa aabbo guriga wuu iska jiifaa waa un meelahan baa iska tataagan hadda wax shaqo la sheega ma jirto bal ka waran n lacagaha aad ku qaadaan rakaabka xeryaha gudahooda iska kala gooshe waa lacag inta laga ka qaadaan waxaa waaye lacagihii waagii xagardheertu dhagaxle waxay ahaan jirtay afar boqol hadda way ku darsatay ilaa lix boqol toddoba boqol baa la qaataa kaagadarane dadka maba awoodaanba wixiina shidaalun bay noqonaya marka cabdisalaan hadda waxa aan ku dhaho maanta shaqaa jirta ma aha carruurta ka soo dhuumo oo boostaajo iska taagno ma ogi shaqo ma jirto haddii dowlad noo maqanna ma jirto u n nooma maqno waxaa weeye hadda waxaa weeye uun rabbi wax ka sugayna taana hadda waxaa dheer gaariga wixii maanta ka soo galaa kiilo barandhaba kuuma goose waayo waddadu way xiran tahay barandhada waa qaali wixii waa qaali marka caruur buuqooda baan ka soo tagnay maogi guriga hoose tagnay maogi maanta shaqabataa lacabdi cabsalan wadada ay ka waranaya biyaha wadada xaalkeeda niyo waa god iyo biyo waa aad waxaa weeye wadda ma jirto niyo ma jirto dadba dadka qaarkii oo hadda hanti iska yar haysto ama gaarigii iyo dhaqaalo waaba iska daayeenba guryahooda dhigteen gaarigii sababta waxay arkeen dhibka loo maraayo iyo shaqala'aanta taalla iyo godadka markay arkeen waxay dhaheen waayo waxaa laga yaabaa laba mar markaa baxdo inaad kushuneeto ama waxa la siifii joint aad beddesho shanta kula aruursa inay gasho marka dadka qaarkii waxay door bideenba intaa dare roobka shaqayn lahaayeen inayba guryahooda iska dhigtaan taana waxaad duruufta saamixaysa ninka u saamixi karta waay annagoo kale hadda meesha waxaana baday waxaan ku laabana mar haysano marka ninka gurigiisa ii sheegay wuxuu macnaha inta roobka sii cuna haysto kuwaas guryahooda iska jooga lakin aniga taa duruufta noo saamixi weyse waa tahay cabdirasaaq ugu dambayntii dowladda kenya iyo koontiga maxaad ka codsanaysaan maadaama aad tihiin canshuur bixiyaal dalka ku nool niyo horta waxaa weeye haddaan annaga qaxootiga waxaa weeye labada dhinac waan ka gubanna waxaa weye sababtoo eh canshuur baana laga qaadaa haddaa baabuur tahay hadday dukaan tahay hadday suuq xoolo tahay haddana lacagta si loo qaato wax dib loogu soo laabtaba ma leh marka waddooyinka in loo hagaajiyo lalaga warqabo soo xagarata maaha waa in wax loo qabto oo waddooyinka loo dhiso waxaa weeye waxay ku xidhanta nolosha transportation inay waddada hagaajisan tahay hataa shacabka naftigooda dhib ma qabteen haddii hadda waddada hagaajisan tahay ama jay fiican tahay ama laami tahay waxaa waaye annagana dhib maana qabneen baabuurka nagama jajabeen shacabkana wax yar buu ku tegi lahaa meesha aad buu u mahadsan yahay kaasina wuxuu ahaa cabdirasaaq jaamac warsame oo noogu warramay gudaha xeryaha dhadhaab ee gobolka waqooyi bari rababkan sida xoogan uga daayay xeryaha qaxootiga ayaa sababay in inta badan tagaasidii ka shaqayn jirtay xaafadaha ay shaqooyinka joojiyaan maadaama xaafadihii xeryaha ay dhex daadsan yihiin biyo xoogan oo ay adag tahay inay ka gudbaan gaadiidka yaryar farxaan maxamed mare oo wakhti dheer wada ka ahaa tagaasida loo yaqaano aaltada ayaa ka mid ah kaxeeyaasha gaadiidka ee xaafad joogga u noqday waddooyinka ay biyaha xireen magacaygu waa farxaan maxamed mere waxaan ka shaqayn jiray baabuurta aaltooyinka waxaana soo wajahday shaqola-aan taasoo noo keenay roobka iyo wasakhda annagoo ka baqayna weliba inay cudurro ka dilaacaan wasakhda waxaana ka shaqaynaynay dhagaxley waa laba meel waa dhankan dadkii dambe yimid ilaa anagu laakiin waxaan u badnayn dadkii naytiwanka ahaa xaafadihii aan taas u geli lahnay roobka iyo waddooyinkii oo xiran taas aawoodee shaqlaan ayaan soo wajahday haddii aan nahay daruuliinta aaltooyinka inta u badan qaxootiga hadda la isticmaalana waa aaltooyinka aaltooyinkana waxay u dhow yihiin xagga dhulka cadhooyinkooda gaaban taas aawadeed ayaa nugu kaliftay inaan iska dhigno baabuurta aan baakino haddana waxaan iska taaganaha xagga suuqa annagoo hadda iska ag taagan baabuurta sagsiidha iyo kuwa borobokiska oo aada xaga dheer iyo efo kuwaasoo hadda aan shaxaad ilmaha ugu dhex raadino maadaama aan iska ciyaalayna aan qaxootinahay ma garad waa tahay farxaanow dabcan roobka muddo dheer ayuu socdaa ilaa iyo mise maalmood ayaad shaqola'aan tahay ood gaarigaaga xaraysan yahay wallahi ilaa labaiyo toban beri ayaan hadda aan xareynay taas ayaa culays weynba igu ah bikoos labaiyo toban baari oo qofna ilmihii waxba u geen taas ayaa dhibaatooyinka ugu badan ay tahay hadda xagga baabuurta aaltooyinka haddana waxaan iska agtaagana baabuurinka kuwa aada ifo iyo xagdheer iyo gaaris kuwaasoo laftigooda dhib badan ay ku marayaan waddada waaya bal ka waran shidaalkii iyo miciishadii kale ka waran wallaahi miciishadda awal annakuu cabaadayna ayaan dhaweyday xoogaa soo jabtay haddana meesheeda ayay ku noqotay ma garat taasoo laleeyahay xagga roobka iyo waxyaalahaas ayaa noo keena dhibka ilaahay maaragta naga saareen marka taas awoodeed miciishadda hadda weli waa qaali waa tahay waddooyinkan iyo dabcan burburka ka jiro dowladda iyo koontiga ma ka codsataan leedinayso wallahi annaga hadda qaxooti baan nahay dowladda iyo koontigana weli codsi umaana dirin laakiin xagga u n iyaan cawaad u geynay xagga u n weli namay soo caawin taasoo u n ay mas-uul naga tahay annaga haddaan qaxootinahay laakiin xagga degaankana insha allah waxbaan ka warsugayna laakiin xagga u nkaan u dirna akhbaar xagga daarfuur hadda looma gudbi karo oo waddooyinka waa xiran tahay daadkii baa soo wajahay ifatuu lama geli karo dhibaata lagu galaa xagga ifa ma aadi karno xagga dheer sidoo kale dhadhaab looma gudbi karo dhib badanba ayaa iska jira hadda meel meel looga gudbi kara ma lahan borobokis ayaa ka shaqeeya hadda oo ayakana rafaad ay ku maraan oo dhibka ka muuqda aad la yaabays codsigeenagu waxay tahay in waddooyinkana loo habeeyo ma garatay oo si aan sifa aan u shaqayno oo noloshanadii ay dib ugu soo noqoto aan nolol meesha sugu helno aad buu u mahadsan yahay kaasina wuxuu ahaa farxaan maxamed mire oo ka mid ah darawallada ka shaqeeya xaafadaha xeryaha qaxootiga ee gobolka waqooyi bari roobabka ka daayay koonta gaarisa ayaa si fudud hakad u geliyay isku socodka gaadiidka iyo ganacsiga deegaanka taas oo si toosa saameyn ugu yeelatay koontiyada kale ee dalka sida wajaar iyo bandheera maadaama gaarisa ay tahay marin muhiim u ah guud ahaan gobolka waqooyi bari cabsila waa maadsan tahay caqabadda qaxootigaas waxaa ka mid roobkan daayay culays weyn buu keenay alxamdu inkastoo ay tahay raxmad ilaahi ay tahay waxaana ka mid ah baawartii ka imaan jireen gobolada gaariso sidoo kale wajeer kuwa ka imaan jira gaariso sida qudaarta keeni jireen kale had ma imaadaan caqabada xis waxa waa wadada xiran tahay caqabada gudaha isla xerada taagan waxa waxa waa maadaama aanan anaga ku shaqan tagaa sida kala duwan u kala gojaxariha xataa looma kala gooshi karo alaabtaan dhowna dhow dhow hadda ma gaari karno inkastoo hadda abdigu wicnaha ii sheegay rafaad lagu tagaayo jihud faraban lagu tagayo wareegsi la maraayo marka wadooyinka jabsanoo manaha oo biyo meel fadhiyaano haddii cara lagu shubo xataa cadda carada lagu shubo xataana yani caradaas qabsanaysa gawaarida qabsanayso waa taashiine gaadiidkan xanabaadda ku timid saamaynta nolosha qaxootiga ay ku yeelan karto maxay tahay caqabad waxay tahay waxa waaye baabuurta ay ka imaanjin gaariso ka imaanan jireen kale waa xiran tahay caqabad waxa waa roobkii a xiray oo hagad ku suubiyey badeecayaasha waxay ka imaan jireen sida nairobi oo kale gaariso kale ka imaan jireen kadib marka xiri qaxootiga soo gaaraan waxay u gudbi jireen soma wajiya sida tuulooyin hadda dhagaxle waxaa ku xiran lixdan tuulo ay hoos imaato dhagaxley waxaan galab kasta ka bixi jiray dhowr iyo toban gaari ah ka bixi jiray ilaa iyo labaatamiyo qiyaas ahaan hadda ma jiraan waxaana kala xirmay wadooyinka kala duwanaa sida khudaarta oo kale iyo waxyaalaha kale ka imaan jireen isla caasimadda dalka nairobi kenya marka isla gudahana waxaad dareemaysaa culays farab inuu jiro oo dhinaca shaqola'aanta ah lacag yeeradii soon hadda xilligii rabnaanka oo kale hadda inkastoo roobka roobka bilbilaabinaa balse hadda aqad waa istaagtay waayahay bal ka waran dadka danyarta ah maadaama miciishadii ay sarukac samaysay xilliga roobka oo bilowday saamaynta ay ku yeelatay dadka walaahi waa waa kala duwan dadka macnaha masaakiinta kale caqabad weyn bay kala kulmeen roobkaani waxaa waaye hadda keliya waxaa la gadayaa laba boqol oo shilin ilaa adiga doolar marka loo qiyaasana hal doolar bar iyo sentiyaalbu marka si loo fiiriyo marka dadka masaakiin qaar waxay isticmaalayaan shishiidka oo kale isticmaalaan sife oo dhigtaan yaanyo oo dhigtaan ayadoobidayo yaanyadii heli jireen hadda lasiyihiin oo hadii la helana ay tahay mid qaali ah kii oo dhexdhexaadka ahaana runtii hataa asi hataa wuxuu door bidayaaba inuu shiidka u isticmaalo dhinaca miciishada raashinka oo kale ee sokorta hadda maanta waxay maraysaa qiyaasahaan saddex kun iyo shan boqol oo shin hadda hadda koley soorkac baa laga dareemayaa raashin hadda inta bakhaara keedka yaalaan sida burkoo kale yaalaan haddii isaan roob kusii socdo ama jidka usii xirmo waxaa laga cabsi qabaa inay sarkaaca weyn laga dareemo dadka masaakiinta ahna caqabad weyn kala kulmaan ayka caruurtoodaba
waa hagaag waxaan soo gaarnay qaybihii dhexe ee barnaamijka caweyska dhadhaab oo si toosa idinkaga imaanaya la-aanta afka soomaaliga ee v o a waxaa idinku soo maqan xirmooyin kale oo xiise leh oo ku aadan isla wararka qaxootiga balse iminkaa idinku waroojiyo saaxiibkay axmed cabdulaahi jaamac oo suuda ugula sugan si uu noogu soo tabiyo barnaamijka qaybihiisa kale
mahadsanid cabdisalaan axmed dhegaystayaal waxaad nagala socotaan barnaamijka caweyska dhadhaab oo aad ka dhegaysanaysaan la-aanta afka soomaaliga ee idaacadda v o a waxaana uu barnaamijku si toosa idinkaga imanayaa xeryaha dhadhaab ee gobolka waqooyi bari ee kenya ku soo dhowaada warbixinno kale oo la xidhiira nolosha dadka ku nool xeryaha qaxootiga oo qayb ka ah barnaamijka caweyska dhadhaab ee toddobaadkan waxaa ka mid a qodobada aad ku maqli doontaan xubintii shakhsiga oo toddobaadkan ay marti noogu tahay muumine bashiir aadan oo ka mid ah hooyooyinka ay saameeyeen fareelka tahriibka ah ee ay dhallinyarada xeryaha qaxootigu ku aadaan safarada halista badan waxaad kale oo maqli doontaan qaar ka tirsan dadka ku nool xeryaha qaxootiga oo ka cabanaya saamayn ka dhalatay sarifka doolarka oo aad hoos ugu dhacay iyo qiimaha maciishadda xeryaha qaxootiga oo aan waxba iska beddelin haddii aan ku bilaabo dhegaystayaal xubinta shakhsiga waxaa waayadii dambe aad u kordhaya tirada dhallinyarada qaxootiga ee ay xeryaha ka kaxaynayaan kooxaha waxtariibiya wacyigelin badan oo xeryaha laga sameeyey kadib waxaa weli xeryaha ka sii soconaya safaradii halista badnaa muumino bashiir aadan waxay ka mid tahay waalidiintii ugu dambeeyey ee dhalay koox dhallinyaro ah oo hal mar ay xerada xagardheer ka tahriibiyeen kooxaha arxanka dareen ee wax tahriibiya muumino oo aan waraystay ayaa ka hadlaysa wiilka ka maqan halka ugu wardambaysay oo dareenkeeda ku aadan gacanta halista ah ee uu wiilkeeda ku dhacay
wiilkayga maqan cabdiraxmaan cawil aadan baa la dhahaa waa ilmahan lix iyo toban jirka toddobiyo toban jirka ah hadda todobiyo toban jir buu lix iyo toban jir buu ka bixihayaa marka hadda waa lix iyo toban jir cunugaas iga maqan wallahi horta cunugu cunug wuxuu ahaa iskuul dhigto oo dugsina dhigto akhristo galaas wuxuu ahaa form tree buu hadda u baasaaye Sana- sanadkan wadda form tree u baasaaye iskuul wuxuu dhiganayay halkan ah Ee, waxbarashada marka laga yimaado ee, wax iiga sheeg xaaladda cabdiraxmaan nin nucee ayuu ahaa cunuga walaalo cunug horta wuxuu ahaa guriga ka shaqeeyo aniga waan jabnaa gacan baa i jabneed cunug wuxuu ahaa cunug biyaha dhaamiyo cunug aan meel u dhaqaaqaynin cunug wuxuu ahaa banoontaas intuu iskaga baxo intuu soo ciyaaro maqhribka iska imaado Ee, qaxootiga waxaa ka jirta biyo la-aan wuxuu ahaa cunug intuu gaduud ay aado biyaha kasoo raro maasha allah marka marna afkiisaas kama aan maqlin waan tahriibi marna xitaa siyaasad iyo sir ahaan kumuusan dhehin waan tahriibi hadda aan kula hadlayo xaguu cabdiraxmaan ku dambeeyey goorma hadalkiisa kugu dambeysay muxuuse kuu sheegay cabdiraxmaan wuxuu baxay ee, ga- maalin shan saac ay tahay tuu baxay intuu quraacday buu baxay wuu soo noqday mid xanuunsan baa waxaan ku iri cabdiraxmaanow cabdifatax kaniinsi kaniinkii buu siiyey markaas waxaan ku iri hooyo biyo doon markaasuu iri hooyo waa qorax kuleel hadda eh galabtaan biyaha dhaamini galabtaan biyihii dhaamini hadduu yiri wuu iska baxay wuu soo noqon jiray duhuradii sideed sac ma- ee, toddobada sac buu imaan jiray muusan imaanin sideed sac muusan imaanin sideed sac marka aheyd baan marka tubo waxaan dhahay war cabdiraxmaan yaa arkay biyo la-aan baan nahee saasaan cabdiraxmaan ku tubay laakiin waxaan sheegayaa soo hadalkiisa iyo meesha uu sii socdo iyo halka la sii wado iyo inuu meeshii gaadhay iyo wadanka uu gaadhay baan ka hadlaya Ah, horta waan waynay isla markiiba waan gurmanay eh, waxaan aadnay stationka waan taragaraynay wuxuu yiri wuxuu ku dansaday eh, markay ahayd lix saac iyo bar wuxuu ku dansaday lsix warkiisi waan waynay markii laga joogo shan beri meelaha markii la joogo facebook soo gale facebook markuu soo galo lala hadlo wuu kasii bixi facebook markuu soo galo wuu kasii bixi calaayi xaal markuu sii maray saxaraha buu cod iisoo duubay hooyo saxarahan taagnahay qol madow baan ku jiraa meel aan geed lahayn oon dad lahayn baan taagnahay annagoo badan waana caruur badan baana nahay ii soo ducee hooyo suudaan baan ka baxnay u yiri waan ka baxnay suudaan meel aan ka soo noqo hooyoy soo noqo muxuu ahaa meelahaasaan wax kula xarxariirin soo noqo meel aan ka soo noqdo ma joogi buu yiri maba soo noqon karina Ee, markaa meeqa cashuu sii maqan yahay marka wuxuu sii maqnaa saddex iyo toban casho wax yar kadib markuu codka iisoo duubay codkii aan dhegaystay anoo oynayo fadhiyo cishana aan tukanin cishana inaan tukada rabo laakiin oynay buu haddana isoo galay isagii cod isoo galay caadi isoo galay markaasuu haddana isagii oy markaasaan anna ooye runtii markaasaan waxaan ku yidhi war maxaa ku wada cabdiraxmaano meeshaa meel laga bixi kara ma ahan cunug yar baa tahay haddana wadna garaac buu wiilkayga qabaa ee markii aad la hadashay ma kuu sheegay tirada dhallinyarada la wada tahriibiyey ee xeryaha laga kaxayey ee markaa la socday soddon wiil iyo afar gabdhood baa nuu yiri waa caruur la iska kaxeys ari ari la kaxeystay oo muxuu ahaaye muxuu ahaaye weeyaan wax aan hayna ma lahan teeda kale waxaan u malayn dadka dadka ugu fiidhoon baan caruurta ahaa de qof aan isdareensiinaynin inuu socdo maba u isdareensiinin aninkayga wax dareen iyo wax hadal iyo muxuu ahaaye waan tahriibi iyo xitaa cabsi igunbuu geliy ilmo waxaa jiro markii ee, waalidku uu ku qayli dhaho walahi waan tahriibi haddaad ila hadasho ma uusan jaqabin waxaas Ee, marka wuxuu igu yiri hooy form three markaan ka baxo form four iskuulkaas kalean aadi iskuul kalaaba noo ballansanaaba ani isaga iskuul kalean aadi markaas waxaan ku idhi iskuul kale ha aadina kaada ka wada bogo maxaa muumunay qorshe ah waad garanaysaa cabdiraxmaan meeshuu ku socdo iyo waxaa noo soo yeedhi doona nimankaas dadka ka ganacsadaan ee, meel iskaga xirtaan kabacdina iga dan kamale qof wax ma hayaa mise ma hayo marka maxaad qorshaysatay aduu maxaa kuu qorshe qorshaha meel ku yaal walaahi ilaahay baryadiisa ma ogaya maanta shilin meel ii yaalla ma jirto allaha subxaana watacaala baryadiisa umbaa meel ii taalo allahaas umbaan ku xirnahay cabdiraxmaan amuu dhiman amuu ka bixi laakiin shilin kun shilin oo maanta intaan u diyaarin meel ii yaallo walaysan u jirin dareenkaaga marka sidee yahay maxaa dareemaysaa hooyaa tahay maxaan dareemi waaya haddana ilmaha way kala firfircoon yihiin aan nin firfircoon oo xoogiisa aan cunayo biyaha dhaaminayo muxuu ahaaye albaabada xitaa isagaa suubin jiray waana lix iyo toban jir weliga albaab foondi uma doonanin hadda waxaan dareemaya waa dareemi kartaa halkaasaan marna aan ilaahay aan iska kaashadaayo iimaanka aan isku celiya marna aan ooyaa waxaan qaban karana ma lahan ilahay unbaa wax ii qabanaya subxaana watacaala insha allah biidnillahi alkariim ilahay waxaan ka rajaynayaa in ilaahay annaga iyo islaamka oo dhanba meel fiican ilaahay nooga soo bixiyo owlaadda Ee, nolosha qoyska wax iiga sheeg ee, meeqa qof oo kale baad jooga cidda meeqa caruuraad dhasheen meeqa ka koobantiin macal odayga macal adiga qoys meeqa ka kooban baatiin wallaahi qo- waxaan ka koobannahay kow iyo toban caruurta waa sagaal marka waad fahmi kartaa caruur sagaal ah oo kow iyo toban kaar kow iyo tobanla la haysto qaxooti la joogo maanta me- ceeshadda meeshay maraysa aad og tahay annagaaba muxuu ahaaye waxaa lagu noolay qaxooti la ogyahay maanta labaatan kun oo dolar iska daaya koob iyo toban kun oo kenya keen haddii liidhaho uma dhiibi karo dad badan uma warhayaan nolosha dhabta oo ka jirta xeryaha qaxootiga xeryaha qaxootiha la degan yahay baa la iska yidhahdaa laakiin dadka nolosha dhabta ah dadka inta degan baa u warhaysa bal nolosha xeryaha qaxootiga gaar ahaan qoyskaaga iyo dadkan kale ee xeryaha kula degan maxaa ku tilmaami karta wallaahi waxaan ku tilmaamayaa dadka islaamka umatul maxamed meeshay joogaanna aan u sheegayaa dadka qaxootiga joogo waa dad xara ku jiro waa dadan xor ahayn waa dadan meel aadi karin waa dadan waxba haysanin haddaad maqli jirteen ilmaa la tahriibiyoo meel la geliyey oo magafa uu qaatay iyo qaxootiga dadka jooga waa seem muxuu ahaayey kaar baa la soo qaadani muxuu ahaayey alxamdulilah hadda waxaaba la isa siiyaa wax jukulo la dhaho oo ka arkiba afar boqol iyo wax saaca la isa siiyaa qudaarti kama badno afarti boqol oo la isa siinaya qudaarta kama badno raashiinkiina dabkayaa la saarani qaxooti waxaa ka jiro wuxuu ilaahay subxaana wa tacaala ka sheekayn karo ibni aadan ka sheekayn karin laakiin indhaan is arkayn isku uur adag muuminoy maxaynu dhihi karnaa bay kula tahay buu cabdiraxmaan ka cararay sababta cabdiraxmaan ku kaliftay inuu halkaa u badheedho nolosha adag u badheedho waa nin aqoon le haba yaraado laakiin nin aqoon le buu ahaa oo waxbartay qofkun hadduu waxbarto wax badan buu ogyahay wuu ka warqabay dhibaatada taalla imegefe misna wuu u badheedhay maxay cabdiraxmaan ceydhiya bay kula tahay uu meeshan ugu cararay walaahi waraysigaa waan is waraysanay waxaan ku yidhi cabdiraxmaan uu nin yar baa tahay nin oo hooyadiis iyo aabihiis gacanta oogu jira baad ahayd laguma dilaynin laguma canaadaynin maxaa hooyo iga kaawaday oo maanta ilmihii way wada carareen oo waalid bay ka carareen ilmaha qaar la leeyahay ilmaha qaar gaajay ka carareen baa maxaa ku waday hooyoy wuxuu yidhi hooyoy mustaqbal inaanan kuwii iga waaweynaa buu yidhi waa waxaan arkay mustaqbal la-aan inay ku dhacday oo intay foonfoo bogeen shaqo la-aan yihiin ay adiga wax ku tari karin ay ani wax itari karin ay naftooda wax istari karin ay meel la aadi karin dadka ninety twoga imaadoo falaysuga baan aheene aan waaynay marka mustaqbalka reerkan hooyoy u baxay reerka inaan wax ka bedelaan rabaa inaan naftaada wax ka bedelaan rabaa dee nin rag baan nahay dhalasho dhimasho iyo nolol labadaba waan u dhashay marka maanta waxa iga kaawado iga kaawade qoyska nolosha uu ku nool yahay ayaa i wade taasi waxay ahayd mu'mino bashiir aadan oo marti iigu ahayd xubinta shakhsiga oo qaybka ah barnaamijka caweyska dhadhaab ee toddobaadkan dadka ku nool xeryaha qaxootiga ee dhadhaab gaar ahaan qoysaska ku tiirsan biilasha ay eheladooda uga soo diraan dalalka dibadda ayaa culays kala kulmay sarifka doolarka oo aad hoos ugu dhacay iyo qiimaha maciishadda oo aan iyadu jabine sideedii qaali u ah faadimo siidow oo ka mid a haweenka xeryaha qaxootiga ayaa ka hadlaysa saamaynta ay kala kulmeen isbeddelka ku yimid sarifka doolarka doolarka boqolkii doolar hadda waa labayo toban kun iyo lix boqol mar horena lix iyo toban kun iyo waxla jiro ahaay iyadoo sidaas ay tahay raashinkii doolarkan koo kacsana intii lagaday haddana lagadaa waaba kasii daribo sababta keentana waxay tahay dukaanlaya daawadiisoo maxaa raashinka raqiis uga dhigaysaan doolarka intaasuu taagan yahay tiraad waxay kuleeyihiin annaga tii qaaliga aan qabnaa oo raqiis maka dhigi karno tii qaaliga aan qabnaa raqiis maka dhigi karno doolarkane hadduu dhaco annaga tii qaaliga aan ku qabnaa teeda kaleente dhabbihii dariiqi waa xirmi meel raashinka soo galaayo male oo roobaa xiri marka asxaabul ciyaal maxay cunayeen ninkii walaal tuugsadoo yidhaaho dibadahan jir walaalo wax iisoo dhiib ninkii boqol doolar loo soo dhiibo waxba kama tarto faadumo ayaa sheegtay inay culays kala kulmeen sarifka doolarka iyo qiimaha maciishadda oo sida ay sheegtay aan ganacsatadu isku sargoynin haddaan nahay hooyooyinka waxaan kala kullanay caqabad aad u culays sababtoo ah lacagtii oo jaban iyo raashiinkiio kacsan lacagtii iyo raashiinka isma anfacayaan waa kugu yaraaneen bil maku hayn karto maadaama doolarkii uu jaban yahay oo boqolkii doolar labiyo toban kun lagaa soo siinayo hadda bil kaamil xaas ma beeli karto boqol ama laba boqol ma beeli karto waayo kiilada bariiska waa qaali xaas haddaa tahayna kiile iyo waxba kaama tarta iyo kiili bar laba kiilo kayar maku anfacayo ganacsatada xeryaha qaxootiga oo ay dadku aad farta ugu godeen sheegeenna inay qiimaha maciishadda la socodsiin waayeen doolarka si ay u helaan faa'iido badan ayaa sheegay inay maciishaddu aad uga hoosayso sidii ay ahayd markii hore sida uu sheegayo mursal maxamed cabdi oo ka mid ah ganacsatada xeryaha qaxootiga waxaa weeye qiimahaas doolarka yeelay doolarka marka hore waxuu ahaa kun toban iyo lix kun biyuwa ah haddana saddex iyo toban kun wax yar waay sababtaasa usu dhintay marka waxaa weeye badaacada sidii hore ma aha labada dhinacu way jabeen aad baa loo fiican yahay sida waxaa weeye badeecada jabta aad loo dareemay waa sokortood iyo bariiska bariiska lokalka ah kan gudaha ayaa aad u jabay kan basmatiga hoogaha sidii hore weeye laakiin waxa soomaali aad loogu raystay hawmaammooyinka waa sokorta sokorta waxay mari jirtay sagaal kun maantana lix kun waay marka aad bay u fiican tahay sokorta badeecooyinka kale kenya sida burka waa jabay aad buu u jabay burka mursal waxa uu sheegay in dadku ay la qabsadeen lacagtii badnayd ee loogu sarifi jiray dollarka laakiin marka la eego inta ka go'day sarifka dollarka iyo qiimaha maciishadda oo aad uga hooseeya sidii hore ay isu tagan yihiin oo aan wax farqiga u dhaxaynin biniaadinka horta sidiisaba caraa deeqda doolarka waa jabay run weeye badeecaduna waa jabtay markaa waxay rabaan maamooyinka doolarka markuu qaaliga ahaa badeecadana qaali ay ahayd ayaga ma fakirayaan marka waxaa la rabay inay kala miisaamaan sokor sagaal kun ay ku gadan jireen lix kun hadday ku gataan doolar toban iyo lix kun ah haddii toban iyo saddex kun yimid difaranta weyn uma dhexayso anugu saasaan oran lahaa marka ayaga waxay xisaabta maamooyinka beesada badan oo doolarka markii loo sarfo badan hadday xisaabayaan badeecada qaali ka ahaa badeecada ka goyn jirtay laakiin hadda badeecadii waa jabtay doolarka waa jabay difaranta weyn uma dhexayso dhegaystayaal intaa ayuu inoogu egyahay barnaamijkii caweyska dhadhaab ee toddobaadkan oo qaybtiisan dambe aan idinla socodsiinayey anigoo axmed cabdulaahi jaamaca intaas aanan ka bixin aan mar kale mikrofoonka ku soo dhoweeyo saaxiibkay cabdisalaan axmed cabdisalaan oo barnaamijkii la daadihinayey
mahadsanid axmed dheere dhegaystayaal haatanna aan ku nasanno mid ka mida kaalimaha suugaanta ah dhegeystayaal barnaamijka caweyska ee toddobaadkan halkaas ayaan kusoo afmeerayaa barnaamijka waxaa idiin soo tabinaya anigu ee cabdisalaan salas iyo saaxiibkay axmed deere tan iyo toddobaadka dambe intaan dib u kulmi doono waxaan idinku dha